meelka xanuunka maqarsada koro marka meerhaye sub owaaday jibaad iyo walaashay meeloolu ku dheegay marka meerhaye maqarsada koro walaan tuu dada ku dhawaajiyahayo ama heldhabaan haaday ama smalaak haaday siyaasiinka lahaadan dhalinyarada haadan waxgaradka lahaadan ganacsata haatoy meel kasta walaa fariimaha loo deerahay markiinu fiirinaynu aragnay wala jartay hadda kora meel ereehin jiir kan leeraao meel ereehi nyaanyurna dhabtayna dhammaaytaysee walan seenkatalladaan dhangaatala bootiye jiirki kuma dambeeray goortu koorangelina markee dararso galagalayteen dheenu kuroro lab godsheyin galno tiyan iskrail fay lahaati ka kale ku tala doromeere hal giliyo muhum e goortu goortu ingiliye nyaanyur lan goorti goortu ingiliyo looy wal shartabi lan kasta hati badaankuska guuhay abursanaay si walkashee waay goortu isu gili waay goortu dadkii goortu nyaanyurka goortu ingilii fadiyawna munhadhigani tan kale wali baagan jeediyey wali baagan jeediyey soomaaliyada meelbii roogto oo islaamka ah dowladda federaalka siyaasiyiinta ganacsatada ogoogyahanada dal idibid meelba jooga oo meelbii roogan ya baagan jeediyaade inii bani aadankii oo la dhaladay tuulooyinkii degmooyinkii gobolladii maamulka koonfur galbeed isugu taliyaay dhibaatada hadda haysata inii oo ha gurmudaan oo litabar iyo on hal qoraan iyo hadeersiyaan iyo anka baagan saa dahra abtum warbixinta niideerasi isbitaalka baydhabo iyo shirkada leerhaw hormuud wal falaabooyiga ayaa dadeersidi wal owareesa ayaa dadeersidi yamar webna lakasataala mar baaniguhanahanoo kadara aaniguhanahanoo kadarle wal maamul sheegadaw wal jeeyba jaraan wal hayad sheegadaw kale oo wal jeeyba jaraan international lehanana iyo local lehanana wal jeeyba jaraan saada warbixintii haraabta nga damboytu nalaani waa abuwaaki damboy dhibka horaan istarahay oon hordhaangayaali abaarto hordhaangayaali dhibka hordhaangayaali laakiin wala hadan kuula soo dhabaatadee oo baaqun ku jeediyaanu hay-adaha degan soomaaliya gobolladii degmooyinshe caasimada degan kabaagane inii haddii lalideeri koro marka maraay la helo koro maalamaha socdo anka dheerta hal maalin laba maalin sidde maalin oo kale dulug rooga haddii hel koraan meeni badbaadi baahanta dadkii daacukaasi dhibaatadaas reyaadiyeen maalin kasta lama sida farshan waldheeraan hayna tuminooyinka dhamudo hayaan oo lahajiifi ay daawnlin kahayna markada lagu obsinyi inii oo marka maraaysa isbitaalda gidrooga inii sheegan oo lukoobsigii marka meerahay walyaro kala tacaalay hormuudda deer siyaasi lagu goohayaan wasaaradda caafimaad dowladda federaalka intaa roogta kuwarqabta weliba dalkii deegaanka ku jeeday dhaladay kasaw baagida caalamiga iyo ahaa lookalka hadeerohayaan wali codsadaa naftirki jeey marka meelrahay dadka hoos ungeeyo inii dadkaas daawadii falaabooyinkii oo wareesti walila deeri faday isugweydii korunweydii muwaadin ah taas intaa ku gudube tankala mehanuula ka waday maamulka koonfur galbeed oo madaxweynahayna ka sareeyo aan wali fariigii baadan diray madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan yaa baagan jeediye baagan jeediyo mahiyaa inii is ogaado walaa isu fadaw haddii mansabad haddii xukuumad haddii sharafad haddii cisiyi karaam iyo marka meerhay mansab oo imaali at wal al wal isu fadaw oo corruption ka jarna ka faylo isu fadaw inii unu fadaalo horjuna ka jaro laakiin lan ina siib shay wala ilaahay oo mulfaxafuud yaa qorin ilam sidii inta daalo firin laakiin wala sufadaw inta inta fadhiid intii umaga oo mudaadad ka dalkaas dalat intii fadaw ya deerisiyaan ee wali hadda taara nooleedi sunu koogno oo xukun jecele dadkan isleeyna maday oo aan xasuusi fadaw may kubada dowladda abdullaahi sufil dhawaan halka nagadi gudoomi baarlamaan halka nagadi usoo gudoomiye asbaara kala tegi jabuuti yana saadi xildhibaanka hadda labaadeen halka darsami wasiir maaliyadeeda nagadi dowladdii sheekh shariif maydagaday ra-iisul wasaar guureena nagadi maydagaday guddoomin baarlamaan soo ee dowladdaas diiday dowladdii hasan sheekh maxamuud markii la hadeeri may ku nagaday hildhibaana ku nagadi dowladdaas oo dhisantay hildhibaan isku eeyey ya koonfur galbeed tambahay kursiyu isku fadhiyeen amaamadiisa hasaaraday maakutamne walan haay amaamadiisaan foolni marka kunjaceebka marka meeraayo inii qofka marka walnuku tabo walna qaado diididii ee sheegahay taas inii la ogaado koonfur galbeeda kooy koonfur galbeed markii kooy madaxweyne ku nagadi walma ogolaadi yaoo inta badan shacabka diidiyi dadkii barkaaswada iyo dhaafkii nidaamkii nagatay suurtagalisiinka nagatoog madaxweyne waay weli lidhiibay dastuur dastuurkaas wali ka kordhaaye koow afartan iyo shan maalmood gudaantiyo intii baarlamaankii oo matalad ahay dowladaas koonfur galbeed shacabku kugeed kala fadhiiso magaca oo la dhiso yaa korodhaaydi sanadii saddex bilooda qaadatay intaas la xisaabtan iyo marka laimalahay may kala deerti may kala ka qoranahay dastuurka lkidhiibi sagaalad iyo shan hel dhawaaqad ka qoranahayti konton iyo afara nooto meeli ku kuweed liiwogayni hakadarsidi hadda kuteeladi marbuuna biikarniyor biikarhayo meeli roogo meeli ku darani meelka liiwogayni oo zaa'id hakadarsidi oo jeebshe hakadarsidi dastuurkoo lagxadgudu mee kubadata may kala sebda eh oo meeli kijare eh qofka hel dhawaanka eh oo mudanaha eh laa dooridi ee inii jelisi kataa mudasana kadaari inii jirshay i gurishay i gaadishay ni baara kornaa ka jarti usoo risaag inii dadkaas asaana diyoola yad adiidinyi haddii marka intaas usmarohay kursigiisa asaay ka fadhiyo kursigii obarka may rahaye dowladda federaalka wasiirkii kalahay digli marifle kalahay marka may rahaye gabirto masaakiina ka fadhiyidi intii kuhoogiyo walaashay ii biday amaamada afoollo yausaasetaadani ma ijeeda tan hadduu kafadhiyo koonfur galbeedani amaamad kala saarada haddana kii federaalku isweydiyo tolowkaas markii halan amaamad see saarada doon waay oo afrikaan gudubey marka mayra ii gaalawal annagada warhey haddana amaamad kala saaradey walaalow bekelanaa dad badan yo walaal fadaas fade muwaadiniine koonfur galbeede soomaaliya walaal fadaas dhon fadee ka xisaabtan dadku kaho balaadna hadda kor marka mayraha walihayd magaasheena masheegayo mayda hilib ni ngibi mela bedela hilib ni ngibi hele wali yartay lan rong galo balanya kan arirtay la wal tayra galo balanya kan danu tan hata wan sabar kor mertay may ugo wala dum badalaya ho badali wala dum bo bo iska dar sidii yartay le ho wala gi o hil hay konfur kalbaadi somali lu qoodo fadiq amaamida fulika da jeedi ka dadka fadhiyo le walaalo walaal falaaso falaan hortaas uga mayo shani walaalo shani mayt kasaase shalay hadalnay dhibaatadii dalkaas yaali abaartii olaadii dhibaatadii yaaliya sheegnay inuusan kabaadna caalamkii adduunkii dowladda federaalku subaana dadkaas oo aan kuweydina sheegnay walinoo daba qaadadeehi dad malaagi sheegdow dad gaabang ee malaagida malaagila doorday share waa jara malaagi share aan haynan jara malaagidii oo lahayti intii shirjare gobadu sari hotel dayaha usijeey wali reehi lakin dhawaanka hadali elku ku qaada ee warka bowbowgile maa walmani ogolini walmani magi ogolini xildhibaanadii xuntahay tigoo koonfur galbeed uhoone hasaanad iyo xishmid iyo xuquuq iyo amni unan kaysan yani guurwaysinta tumukorsiga maamada kiifuule kiiwiina injeedan lata haddii nima goonsadaan ma koogoonsadaan haddii shacabkaad ma goonsadaan ma koogoonsanini unatiidan unuwa qabsan ma koogoonsadaan walaa falaas oo fadaan walaa falaas oo corruption ka jarna fadaan ad walaa corruption ka jaraa kor may diidinaa dagaalaha lahaayeen shacabka koonfur galbeed hadda dhammaadahay haddii oon ata haddii gaajo ata haddii dhibaato ata haddii daacum ata oo dhammaadahay dagaalihiyo lahaayeen dal ii dibidku kooy dalku luku qaadahay anshuurti dalku luku qaaday ii wali dibid lah kugudaayi kaambeed adaka jartu dhowr hotel maalintii marka may raaye biliisodonku gubaahi markidiiska daro marka may raaye libilowk ad horumari odan shirti oo yogina dhibaataysiino waan ad kooda lahayne diyaari horriyadda saarantaa kaambeed kii kaleen hayno weliba dhowr kursiyo hadda ajaanibka soomali kale lata adan kaambeya ayti raallima kihini bulshaduna har ogaato dhagaalagii shayni kaambeeg la kakijare kaambeekas dhagaalagaas la kakijare uma ogolini maan ogolaado doon bulshaduna haragtooy geekini geeku barna baro shalayni shalay hayti hamoodi walba dhiyaw dalkun iyo dadkun iyo diintunka dhiyaw bulshada xisaaba hayta tiriyahay marka dadkeedoo naga fadi korsugoon fadhiidi koon amaamada aan fuuli koon haddaadan kijeedi waraabiya dugor may reehi habar dugaaga kuu seymay la reehi magaa waraabaga la raafay dornaa magaa un dheeri hal ubedelo yeedi maga aamiin mas amaan oo kale hal imbiyo markaasa may reehi wal inshoori lan kumarta intii amaangay haluu iniritiye ka dhaafno la reehi haloo naasir dheer iniritiye la ka dhaafi markaasa hamiikoo badbaadi hamiikalama taliya naasir dheerki ku guri haligay rarohay hamiikalamaa koo hiraafyalan koo heray diritiye faruunyo ku gooyi warankoy waa koo bari ammaano hash doo soolisa dhere niriti aliktosi nirit faruyo ku dhuuri ayta alimaktoosi korka hali naasoo ku dhuuri ayta niriti madag hoo bagriidi lugkaka dhooray markaasa mere mayka nuugas mayna ku nuugaseere ee warak nagalas dadkii dhaala ma tuuro inu ku barakacay inu ku tabay inu ku guuray walbag yaana jara adan ihada lahayn heewlan kolada nagadaas araga fiiri la socda daraasidey bulshadu ma inka baagay bulshadu ma inka baagay intiya kale ma inka baagay dadka dharaad intii berdaagi baydhu hooseedan abaar ma jartu dhahaan abaar ma jartu sax weeye sax weeye sax weeye lahay wallaahi wal isnaasiinkanagadaw naftiya khiyaano haytaama lamidan ee haytaan ogaada tantaan hugudube maka dheeradaa wal haddana kooba koro meesadadan wadan booye wali baag injeediyey baag rasme direy gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekh xuna iyo baaqi dare walaal wadanka dhibaatada gajarta oragu hayta gudoomiye dhibaatada wadanka gajarta ood arag hayta sababtiye wali codsadaayan hel dhabaanada intiyo badan meelbiyo roogan codsadaayan taleefanadii u hayni ognaa iyo intaa danta garoon afartagii shan hel dhabaanaha danta kafadhiina garoone wali baaqakiindiraan edi baarlamaanki biluun haduuna kajarumta muishantiya ilaa labaatan shay ada furtu si dalkii dadkii diintilii samatibiyo dadkii dhamaada aynu samatibiin heyadoogi sharcigay wali sharci hayrun shal biluun on hisaabtan inimay koodsadaan heldhabaanada masadan dartu adan weertu on furtu roolkii inisi koyro dalka dhawaatada kajar siiliin samata bihifaadin ku shaqayno taasa baakin kajeediyarkii diraan makdheeradaana dadbadan wadun boowalbadan hodane iyo jari marka may rahayan hadda makdheerada korantaas badan